barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
duur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha julaay waa siddeed iyo toban sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jacfar kukaay
qodobada aad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro wax ka barata magaalada muqdisho oo ka ganacsada shaha ay guryahooda ku soo kariyaan kadibna isagoo diyaara ay xafiisyada iyo sharikadaha ganacsiga geeyaan shaahan waxaa weeye xaafad ayaa lagu kariyaa guri qof baa noo kariya waxaan leenahay gaadiid soo qaada hadhow markii la kariyo shaahan waxaa loogu talagalay keliya xafiisyada aan markii hore market garaynay oo aan u tagnay oo aan diiwaan gashannay oo aan ka qornay waqti shaaha loo keeni karo ama naga oggolaado in shaah loo keeno sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dhallinyarada gobolka hiiraan oo ka cabanaya in shaqo qorista ee gobolkaasi dhallinyarada khibrad iyo aqoon keliya loo eegin inkastoo marka shaqada lasoo dhejinaya lasoo dhejiyo mataqaanaa qofka khibraddiisa waxa uu bartay iyo shuruudo la sameeyo haddana sida runtaa marka la fiiriyo waxaa jira shuruudo qarsan oo kuwa dhegan ku hoos jiro oo ay kamid ka mid tahay mataqaanaa waxaa la yidhaha kalan balansi ama mataqana awood qaybsi
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee ku soo dhowaada marka hore warkii dunida
dadaalada ay xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku doonayaan in isbedello ugu sameeyeen barnaamijka daryeelka caafimaad ee maraykanka ayaa burburay kadib markii laba senatar oo horle ay ka soo horjeesteen sharci uu soo bandhigay guddoomiyaha aqlabiyadda senadka mitch mcconnell senator jerry moran oo laga soo doorta kansa iyo mike lee oo laga soo doorta yuta ayaa soo saaray laba qoraal oo kala duwan oo ay ku sheegeen inaysan u codeyn doonin sharcigan sababtuna ay tahay isagoo aan wax badan ka bedelnayn sharciga hadda jira ee obama care sidoo kale xubno kale oo jamhuuriya ayaa sharcigan uga soo horjeestay hore walaacyo ku saabsan inuu caymiska canshuur u diidi doono malaayiin qof gaar ahaanna uu dhimi doono qarashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ay ka helaan caymiska caafimaad ee loo yaqaano medicaid markii labaad ee sharcigan uu guuldaraysto laba bil gudahood iyadoo bisha juun uu mitch mcconnell uu joojiyey in sharcigan cod loo qaado kadib markii uu waayey taageero ku filan taasoo keentay in isbeddel uu ku sameeyo mar kale
xukuumadda maraykanka ayaa mar kale ka marqaati kacday in dowladda iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii caalamiga ahaa ee ku qotomay barnaamijkeeda nukliyerka ee la galay sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii kaasoo uu madaxweynaha maraykanka donald trump ku tilmaamay kii ugu xumaa ee abid la saxiixo xeerka maraykanka ayaa dhigaya in wasaaradda arrimaha dibaddu ay koongareeska kaga warbixiso sagaashankii maalmoodba sida ay iiraan u hoggaansan tahay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka maraykanka ayaa sheegay in marka ay dowladda iiraan fulinayso heshiiskaasi qaybtiisa farsamada haddana si shaki aanu ku jirin ay kaga gaabinayso meelmarinta nuxurka heshiiskaasi isagoo intaasi ku daray in maamulka trump uu xulafadiisa kala shaqaynayo sidii si dhab ah heshiiskaasi loogu dhaqangelin lahaa sarkaalkan sare waxa uu wariyeyaasha u sheegay in aqalkacad uu rumaysan yahay in iiraan ay weli ka mid tahay xukuumadaha dunida ugu halista badan leh isagoo tilmaamay in tehraan ay taageerto argagixisada cadaawad joogtaa u hayso israa'il garab siiso weerarada internetka maraykanka loogu dhaco sidoo kalena ay si cad ugu xadgudubto xuquuqda aadanaha
warkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinku hayno iyadoo inta badan la sheego in heerka shaqola'aanta dhallinyarada soomaaliya uu aada u sarreeyo haddana waxaa jira dhallinyaro badan oo shaqooyin ay leeyihiin ku howlan halkaana kala soo baxa dhaqaale ay naftooda iyo qoyskooduba ku maareeyaan dhallinyaradaasi waxaa ka mid a kuwa jaamacadaha ku yaalla magaalada muqdisho wax ka barta waxaana dhowaan ay bilaabeen ganacsi shaah ay guryahooda ku soo kariyaan kadibna shaahaasoo diyaar ay u geeyaan xafiisyada dowladda shirkadaha ganacsiga ee ku yaala magaalada muqdisho iyo goobo kale mid ka mid a dhallinyaradaasi ayaa v o a uga warramay qaabka ay hawshani u qabtaan wiil dhallinyaro ah oo ku nool muqdisho wuxuu oryo fikir ah in uu u adeego dadka leh khafiisyada magaalada muqdisho adeegyadu way kala duwan yihiine wuxuu si gaar isagu uga fikira sidii dadkaasi u heli lahaayeen shaah oo u magac daray tea on time oo ka dhigan shaaha wakhtigiisa la helayo ama shaah xilliga aad ku ballantaan sugnaantiisa la helayo tea on time aad ayuu hadda kaga shaqeeyaa magaalada muqdisho daljire cabdulaahi shire wuxuu ka mid yahay ardayda wax ka barata jaamacadda s i u ee muqdisho haddaba waxaan ka waraysan doonnaa noloshiisa iyo sida hal abuurkan ay ula jaan qaaday magacayga waa sidaa soo sheegtay waa daljir cabdulaahi shire waa shaah xilligiisa ah kambani walbana waxaa siinaa xilligii uu maaragtay u baahdo shaahaas ama markii aan diiwaan gelino barnaamijka qaabkaasu u shaqeeyaa hadda marka intaas ku sheegaya
sideed u diyaarisan shaahan
shaahan waxaa weeye een, xaafad ayaa lagu kariyaa guri een, qof baa noo kariya waxaan leenahay een, gaadiid soo qaada hadhow markii la kariyo een, markii lasoo qaadana waxaa geenaa xafiisyo ku yaala magaalada oo noo diiwaan gashan een, shaahana maaragtay iskama geeno meel walba een, qof walboona yidhaahdana shaah noo keen ma- ma siino shaahan waxaa loogu talagalay keliya xafiisyada aan markii hore market gareennay oo aan u tagnay oo aan diiwaan gashanay oo aan ka qornay waqti shaaha loo keeni karo ama naga ogolaado in shaah loo keeno ayaan u geenaa
dadkan marka hore sideed ugu sheegtaan inaad eh, shaah siinaysaan ama ama gaadiidkan aad arkay shaahaad ku qaybisaan aad ugu ugu adeegtaan Een, waxaan sameynay een, waa market gareennay kambaniyada xafiisyadaas tagnay Suuqgeyn baad samaysay.
suuq geenaan sameynay xafiisyadyaa tagnay markii xafiisyada aan tagnay waxaan sameynay een, waxaan diiwaan gelinay xafiis walba een, shaaha uu cabin karaa shaaha uu cabi karaa ogaanay waxaa weydiinay markaa xafiisyada tagnay waxaa su-aalaha aan weydiinay waxaa kamid a shaah ma cabtaa haa okay qaabkee u cabtaa xiliyadee cabtaa iyo een, meeqa tarmuusa maalinta cabtaa shaaha Een, caqabado badan waa kala kulannay oo kamid ay tahay nin yahow anaga een, waxaan gabar maskiina oo maaragtay shaah hoos ku karisa ama shaah noo karisa oo ilmo agoona ka korsata Een, marka idinka way adag tahay in shaahi maaragtay aa idinka gado oo ama aa idinka qaado shaah dadkaasaa maaragtay aa- aa- aa ku taageernaa dadka sidaasoo kale na yidhaahdo waxaa waaye annaga naftirkeena dad bini aadan baan nahay dadka noocaasoo na yidhaahdo waxaa sidaas- sidaas sidaas dadaa ugu daneynaa Een, ma saarno xooga waa ka tagnaa laakiin kambaniyo badana hadda noo diiwaan gashan waa shaahi aa u geenaa xafiisyadooda aa ugu geenaa Waan gartay. Eh, intaanan shaahan iyo nuucyadiisa aadin adigu goormay kugu dhalatay arday baad tahay jaamacad dhigta goormay kugu dhalatay Een, niyahow een, yar aan saaxiibo nahay ayaan barnaamijkan wadaagnay oo la yidhaahdo een, maxamed xasan ashraf oo saaxiibkii ah barnaamijkii aniga isaga waa kulan dhowr mar barnaamijkii aa maaragta isku bandhignay Een, waa aada uga faaqidnay waxyaabaha naga geli kara qaabkay wax u dhici karaan waxyaabaha ka imaan kara waxaasoo dhan aan fiirinay Een, barnaamijka aada uga shaqeynay waqti badan adiga intaan barnaamijka abuurin ilaaya hal sano barnaamijka intaana abuurin sanad waxaa dejinayna qaabkii uu u shaqeyn lahaa barnaamijka iyo sida ugu habbooneed uu u shaqeyn lahaa marka waxaan rabaa sidee kugu dhalatay waxaad baranaysay cilmi kale inaan ta shaah karisaan gaadiid saartaan xafiisi geysaan waa aragti maaragtay eh, aragti uguba waay aada iyo aad Een, horta een, magaaladan muqdisho ee aanu joogno ganacsiga wuxuu noqday hal meel ama laba meel in dadkii ay ku wada yaacaan Een, waxaa raadiyey barnaamij ka duwan barnaamijkan dadka hadda ay ka ganacsadaan Een, magaaladan waxaa dhib kale ay qabto dhibka kale ay qabto waxaa weeye een, dadka hal abuur ma laha waxaa dhacaysa kambaniga qof furanaya iridiisa irida ku dhegana ayadii oo kale laga sameynaya marka annaga barnaamijkan ganacsi inaan sameynaa ku fikirnay ganacsiga aan sameynana waa noocee ganacsiyadii dhammaa waa lagu dhoobtay dadkii dhammaa hal ganacsi ama laba ganacsi ama saddex ganacsi ee buuxiyeen marka waxaa isirinayaho barnaamijkan shaaha ah waa ganacsi yar oo aadna u shaqeynayo waana maaragtay een- een fikir macquula oo maaragtay ka duwan ganacsiyada kale oo wadanka yaala marka qof walba oo hadda gana- wadanka fiiriya ama wadanka la socda xaaladiisa waxaa usoo baxaya dulduleelo badan oo uu ka ganacsan karo oo ka duwan ganacsiyada hadda yaala marka ganacsigan wax kale iguma soo dhicin ganacsiyada kale oo aan fiifiiriyey waxa waaye waxaa arkay inuu dadku ay ku wada mashquulsan yihiin marka waxaa jira dadkan wax ka duwan barnaamijyada ay ka ganacsadaan samee barnaamijkaasna waxa waaye wuu kuu shaqeyn doonaa ninka saaxiibkaya aada uu ii caawiyey macnaha barnaamijkii markii aan la wadaagay waxaa dhacday in barnaamijka niyahow hadeertaan suuqi uu noo galay oo qof walba markaa u sheegna barnaamijka uu leeyahay niyo fikirkan qaabkan ah sidee kuugu soo dhacda iyo wax nabada marka waxa waaye waxa xiisaha badan ee waxa waaye gaadiid shaah ku raran oo wadooyinkii marayo maaragta t on time ku qoranta oo qofku koorintuuna xafiiska tegin buu arkayo shaah iyo magaaladii marayo marka dadku sidee ula qabsadeen su-aalaha aad ayaan u saarnaa xooga in la suuq geeyo loo tago laga dhaadhiciyo barnaamijka si su-aal dambe aysan uga imaan dadkina ay u fahmaan shaaha marka hadda bacdushidda waa tacab dadaal badan kabacdi dadki inta badan way fahmeen dadaa weli fahmin dadkaan fahminna waxaa rabnaa weli inaan fahamsiino barnaamijka daljire waa ayo dadka wax siisaan xafiisyada ii sheegtay yaa idiin ah maaragtay inaad inuu adeegeena helo
qof walba oo maaragtay xafiis leh ee jooga wadankan dhexdiisa ama magaaladatan muqdisho xaq ayuu u leeyahay inuuna soo waco isdiiwaan geliyo ama aan u tagno annaga market gareyno xafiis walba meel naga xiran haba yaraatee ma jirto meel kasta shaahan waa geenaynaa qof walboo na soo waca ama annaga aan raadsana intaba waxaa waaye magaalada dhan shaah waa siin karnaa hadda awooddaas ilaahay wuuna siiyey marka maxaad dadka ka iibisaan ma wax ka duwan qiimihii hore ma ma sidee dadku ula macaamilaysaan dadka waa la macaamilnaa magaalada horta isku qiimo maaha shaaha laga cabo waxaa jira koob shaaha hal dolar inaad ka bixisid aad dhici karta waxaa kaloo dhici karta koob shaaha inaad saddex kun ka bixisatid waxaa jirta in koob shaaha aad ku cabtid shan kun oo shilin soomaali ah marka way kala qiimo duwan tahay annaga waa fakarnay qiimo ka duwan qiimahaas oo qiimo sarena aan ahayn tarmuuska dhan ee shaaha ah waxaa ku jirta afar koob qofka shaaha noocuu rabuu dalban karaa shaahay kala duwanaa sameynaa darmuushada laakiin waxaa ku jira sideed koob meelahaas tarmuuskeena waxaa weye sideed koob ma qaado waa ugu talagalnaba waxaa rabnaa afar koob ka badan inaan tarmuuskii aan kurin tarmuuso afar koob qaada ayaan dalbanay kuwaasaa shaahii ku bixinaa marka xafiiskii afar kooba loo geeya shaaha lacag hal dollar ahna waa laga qaadaa xafiiska bishii marka waxay noqonaysaa afar beryo aan la shaqeynina jirto jimco ah afartaas beryaa ka reebna weliba bishii lix labaatan dollar lacag noocaas ah kasoo baxda xafiiska waa tahay aad buu mahadsan yahay daljire waxaana uu u waramayey waryahayga cabdiqaadir maxamed cabdulle halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a
shaqola'aanta dhallinyarada gaar ahaan kuwa jaamacadaha ka qalinjebiyey ayaa weli ah mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee ka jira soomaaliya warbixin arrintan ku saabsan waxaa beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane
shaqola'aanta waa anfahaysata inta badan dadka waxbartay ee ku nool gobollada dalka maxamed odowaa maalin waa aqoon-yahan bartay cilmiga taariikhda iyo juqraafiga waxa uu sharaxayaa sababaha ay shaqooyinka ku waayaan dadka waxbartay ee gobolka ku nool waxaa hay-adaha samafalka ka dhex jira inta badan dadka waxay ka keensadaan kenya kuwaasoo aan degaankana aan aqoon badan aan u lahayn ayay waxay siiyaan shaqooyinkii laakiin markii soomaali uu joogo meesha oo hay-addii uu madax ka yahay imtixaan formal ah unbay iska qaadaan maahane marka hore oo fursadaha lasoo dhiijinaa ayaa waxaa loo kala qaybsadaa labo labo qof anaale saddex anaale hal anaale afar anaale oo ay ku heshiiyaan dadka meeshaas goobtaas jooga ka hor intaan la qaadan qofka shaqadoonka ahi waxaa jira shuruudo ay tahay in uu ka gudbo haddaba aqoonta iyo qofka keebaa tixgelinta hela waa kan cabdifataax sheekh cismaan oo ka mid ah dadka waxbartay oo muddo dheer ay ku qaadatay inuu shaqo helo inkastoo marka shaqada lasoo dhejinaya lasoo dhejiyo mataqaanaa wax qofka khibraddiisa waxa uu bartay iyo shuruudo la sameeyo haddana sida runtaa marka la fiiriyo waxaa jira shuruudo qarsan oo kuwa dhegan ku hoos jiro oo ay kamid ka mid tahay mataqaanaa waxaa la yidhaha calan balancy ama mataqana awood qaybsiga waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waxbarashadooda iyo firfircoonaantooda darteed ina xataa mataqaana ay ku noqoto caqabad oo aan la rabin qof mataqaanaa saas ah waxaan naqaanaa anaga aan aragnay marka qaarkood shaqo lasoo dhejiyey oo laleeyahy imtixaan la qaadaya haddana isla markaas qof uu shaqeyhayo oo qof loo qaatay markii la dhejinayo ka horba qof loo qaatay oo tababar uu ku jiro haddana la dhejinayo oo dad imtixaan qoraal laga qaadayo imtixaan afka laga qaadayo mataqaanaa bil ay shaqadii soconaysa ama ka badan boorsaas la wadaayo haddana kii sii shaqeynayo oo suuqi ku jiray mataqaana asigan imtixaanka inta dhinac laga geliyo oo asii kusoo baxaya guddoomiyaha gobolka hiiraan cumar aadan ibraahim ayaa v o a u sheegay in mas-uuliyiinta hay-adaha uu dhowr jeer kala hadlay sidii ay u joojin lahaayeen qaadashada shaqaale aan deegaanka u dhalan iyadoo la heli karo qof xirfadla ah oo yaqaana aqoonta qofka loo qaadanayo run ahaantii way jirtaa dad oo mataqaanaa soomaali ah oo gobolkan hiiraan ku abtirsan ama hirshabeelle ku abtirsan oo ka shaqeeya mataqaana hay-adaha internationalka marka run ahaantii waxaad malaysaa dadkii marka inay gaab galayaan dadkii gobolka hiiraan deegaanka ama dowlad goboleedka hiirshabeelle wixii imtixaan yar yar ah oo la qabanayo ama mataqaana shaqaale la qaadanayo waa in la siiyaa fursadda dadka hirshabeelle ku abtirsado marka sidaas waa u sheegnay nimaan deegaanka aqoonin nimaa mataqaanaa oo kala aqoonin qariskoo mataqaana gudbinayo ma baahan in mataqana halkan loo soo qaato waan u sheegnay in dadka aqoon-yahanka hirshabeelle la siiyo fursadda gooni ah waa inay naga aqbaleen dhalinyarada waa run waa dad badan oo jaamiciyey lasoo baxay oo baagamooda waa jiraan insha allahu tacaala wax u samayn rabnaa ayagana shaqo abuur
aragtidaada marka haddii dadkii deegaanka shaqooyinkii ay lahaayeen dad kale ay helaan oo deegaankoodii aanu shaqo ku helin waxbarashadii deegaanka noloshii dadkii maxaa isbedelo ku imaan karo dhibaato ah waa isbedel badan ka imaan cunugan ninkii waa mataqaanaa laba iyo toban sano waalidkood wax soo baraay haddana jaamacad kasii bixiyey haddana shaqo ku waayay gobolkii de wuxuu galayaa ninkaas ama mataqaanaa qolada nabadiidka inuu u galay noqonaysaa ama mataqaana qolada mataqaana isheeg tahriibyaal oo noqdo ubadda ku dhammaadaan ay noqonaysaa marka dhibaato fara badan aa kasoo gaaraysa meeshaas aqoon-yahan maxamed odowaa ayaan weydiiyey aragtidiisa waxyaabaha ka dhalan kara shaqola-aanta oo deegaanka ku badata waxay sababaysaa ninkani marka uu ka garaajuweyd gareeyo jaamacadda waxa uu hiigsanaya inuu fursad shaqo helo isoo deegaankiisa jooga tii haddii uu waayo waxaa samaysmaysa in uu qaato go-aanka ah tahriibka isla markaas uu iska ag xaadiriyo ma gefe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
waa tahay dhaqane aad buu mahadsan yahay weli barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a ayaad degeysanaysaan dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa cabdihani xaashi iyo heesta saamiya ee uu ku luuqeeyo
dumar bilcroone burjigiisa caashaqan boholyowga ku qabo isinkana intaa iri bixisa inaana igu noqon isinkana intaa iri bixisa inaana igu noqon dumar bilicroone burjigiisa caashaqan boholyowga ku qabo isinkana intaa iri bixisa inaana igu noqon isinkana intaa iri bixisa inaana igu noqon sidikii banaaye boqorkii jacaylkiyo boodhari haleena abayo ududhiga xabaasha baryo weye duniduye hadbalaba badhaadho baydwacyig lehesho ambaashaalla noloshe barbarkaaga ilaa qaabo ambaashaalla noloshe barbarkaaga ilaa qaabo barya weye alla duunid weye hadbalaba badhaadho baydwacyig lehesho ambaashaalla noloshe barbarkaaga ilaa qaabo ambaashaalla noloshe barbarkaaga ilaa qaabo waxsanaysaamiyaay haweentaanu bogayey basarkiyo aqoonta wilistaba ku dhaafto baydhbaydhka hadalkiyo mataqaanid buuqe baydhbaydhka hadalkiyo mataqaanid buuqe baxsanaysaamiyaay haweentaanu bogaye basarkiyo aqoonta bilistaba ku dhaafto baydhbaydhka hadalkiyo mataqaanid buuqe baydhbaydhka hadalkiyo mataqaanid buuqe sidaanku bartayba jacayl baa xadweynba barbarkayga degaayo bogaan bogan waaye jeefkeen
cabdi hani xaashi iyo heestii saamiyahadanu intaasi kaga tallowno haatana aanu u weecanno dhinacii cayaaraha waa kan jamaal axmed cismaan oo la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno ciyaaryahan romelo lukaku oo u ciyaaray naadiga manchester united dhowaanna soo iibsatay ayaa goolkiisii ugu horreeyey naadiga united u dhaliyey kadib markii laba gool iyo gool ay kaga adkaadeen naadiga real salt lake ciyaar saaxiibtinimo oo ka dhacday gobolka yuutah ee waddankan maraykanka ciyaaryahankan afar jirka waddanka beljimka u dhashay ayaa everton kaga soo biray naadiga united adduun lacageed oo gaaraya toddobaatan iyo shan milyan oo ganiga starlinka ahi waxaana uu goolka guusha u dhaliyay naadigiisa kadib markii gool lagu hormaray naadiga united islamar ahaantaasina goolkaasi u berberay ciyaaryahan henri mkhitrian sidoo kale united ayaa waxaa ciyaarta rose laga siiyey ciyaaryahan antonio valencia iyadoo juan matana dhaawac ciyaarta looga saaray morino wuxuu sheegay in goolka lukaku uu yahay gool muhiimad u leh ciyaaryahanka iyo naadiga intuba madaxweynaha xiriirka kubadda cagta dalka sbain iyo wiilkiisa ayaa loo xiray eedeymo la xidhiidha musuq maasuq islamar ahaantaasina baaritaano ay hadda ku socda angel maria villar ayaa waxaa loo haystaa in uu lacago isdabamariyey sida warbaahinta qaar ay shaaciyeen mr villar ayaa waxa uu hore ugu soo noqday ciyaaryahan ka tirsan xulka dalkaasi sbain isagoo islamar ahaantaasina noqday xiriirka kubadda cagta dalka sbain ninka hogaamiya tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool jargen club ayaa waxa uu sheegay in daniel storage uu xaalad wanaagsan ku jiro islamar ahaantaasina naadigu ay u baahan tahay ciyaaryahankaasi daniel storage club waxa uu sheegay in ciyaaryahankaasi uu ka mid yahay weeryaanada ay naadigu ku duuli doonto dhaawacyo soo gaaray toddobaatan jirka waddanka ingiriiska u dhashay ayaa ka dhigtay in lix iyo afartan kulan keliya uu safto naadiga kubadda cagta liverpool saddexdii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay ha yeeshee hadda club waxauu rajo wanaagsan ka qabaa in ciyaaryahankaasi uu aada u soo kabanayo kana mid yahay ciyaaryahanada hadda isku diyaarinaya naadiga liverpool ee ciyaaraha saaxiibtinimo ka hor horyaalka intuusan bilaamin naadiga barcelonana waxaay sheegtay in ay ciyaaryahan neymar naadigaasi uusan ka tegi doonin oo ay rajo wanaagsan ka qabaan inuu sii joogo kadib markii ay soo baxeen warar sheegayeen naadiga b s g ee waddanka faransiiska ka tirsan ay ciyaaryahankaasi waddanka brazil u dhashay ay aada u doondoonayso afhayeenka naadiga kubadda cagta barcelona joseph vives waxa uu sheegay in aysan qorshoodu ahayn in naadiga katalonya ay iibiso ciyaaryahanka waddanka brazil kana mid yahay ciyaaryahanada mustaqbalka naadigaas ee ay markaasi si weyn ugu xisaabtamayso b s g ayaa warar soo baxay waxay sheegaysay in dhowaan ay doonayso in ay la kulanto oo ay meesha ka saarto lacagta la rajaynayo in heshiiskiisa lagu nasakho oo gaaraya milyan oo yuuro ciyaaryahan shisney oo goolka u qabtaa naadiga arsenal ayaa la sheegaya inuu ku biirayo naadiga yuventus waxaana la sheegaya inuuba gaaray waddankaasi talyaaniga si uu u dhammaystiro ku biiritaankiisa naadiga yuventus shisney ayaa waxaa markaasi ay naadiga yuventus doonaysaa in ay sidoo kale lama digto ciyaaryahan john luigi buffon oo naadigaasi muddo aad u fara badan joogay kana mid ah haliyeyada naadiga ciyaaryahan dishilia ayaa naadiga milan ka tagay waxaana uu ku biiraya naadiga yuventus dhegaystayaal xubintii cayaaraha waa naga intaa
waa lagu mahadsan yahay halkana dhinacii heesaha aanu ku laabanno waxaa idinku soo maqan codadkii halaasiga ahaa saalax qaasim naaji iyo hibe maxamed cudoon hibe nuura iyo heestii kalgacal dhegeysi wacan
waata heestaasi saalax qaasin iyo hibanuura waxay gunaandu ahayd idaacaddeenni duhurnimo oo si wada jir a idila socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed cismaan jacfar kukaaye dhinaca farsamada iskudubaridkana uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe saaxibadan dhegeysanaya waxaan iskaga tegaynaa
nabadgelyo taladaan qandoode aan qawda ku hayaan qotadeedu dheeraa insha allahu waan qaban qotadeedu dheeraa insha allahu waan qaban taladaan qandoode aan qawda ku hayaan taladaan qandoode aan qawda ku hayaan qotadeedu dheeraa insha allahu waan qaban qotadeedu dheeraa insha allahu waan qaban qalajooy innanade haddii laysku kan qoray qalajooy innanade